بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والمعرفة معرفة خمسة أشياء شيء لأشن أهواء الاسم اسم وايا isimkaasoo almudmaru la yareeyey naxwu ana aniga iyo wa anta adiga oo kale waaye walismu isimkii waaye isimkaasoo alcalamu oo calamka ahaa magac ahaa naxwu zaydin zayd iyo wa makata maka oo kale waaye walismu isim waa isimkaasoo almubhamu la qariyey naxwu haadaa kan i wa haadihi tan i wa haa-ulaa'i kuwan oo kale waaye walismu ism waay aladii isimkaasoo fiihi fi lismi isimka dhexdiisiiba al alifu alif iyo walaamu laam ku dhex sugan yihiin waayo naxwu rajuli ninkii iyo walghulaami cunugii oo kale waaye wamaakii waaye iyo wamaakii waaye udiifa loo idaafeeyey ilaa waaxidin hal xaggiisii waaxidkaasoo min haadihi tan xaggeeda ka ahaaday taasoo alarbacati afarta ah waannakiratu nakiridina kullu ismin ism kulligiis waa ism kastoo ah isimkaasoo shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigiisii dhexdiisa isimkaasoo laa yakhtasu aan ku gaar aan la gaar noqonaynin bihi bilismi isimka waaxidun hal qof duuna aakhara mid kale sookadiisii wa taqriibuhu soo dhowayntiisiina kullumaa isim kasta waaye salaxa u suubaday dukhuulu lalifi alif iyo wallaami laam galitaankooda calayhi maagaasi korkiisay galaan u suubaday waay naxwu rajuli ninkii oo kale waay naxwu rajuli ninkii iyo alfarasi oo kale waay faraska ayib waxaan kusoo dhex jirnay baab nacti musanifku raxmatullaahi calayhi waxaan dhahnay baab nacti wuxuu kaga hadlayaa afar arrimood kow nactiga mancuudkiisii muxuu ku raacayaa waan soo qaadanay labo macrifo maxaa la yidhaahdaa waatana hadda maanta aan ka bilaabayno insha allah saddex nakiro maxaa la yidhaahdaa ayadana maanta qaadanayna insha allah iyo mid kastoo tusaalihiisii saddexda nactigii isagoo mancuudkiisii raacay tusaalihiisii iyo macrifadii tusaalaheeda iyo nakiradii tusaalaheeda intaba waxaan joognaa marka naxri macrifo maxaa la dhahaa macrifo maxaa la dhahaa jawaabteed waxay noqonaysaa shan arrimooda lasu dhahaa macrifo waxaa la yidhaahdaa shan arrimood xukun ahaana u sheegay laakiin hadda ama taqsiim ahaana u sheegay laakiin saas iska dheh macrifo waxaa la dhahaa shan arimood shan arrimood shan shay shantaasi mid ka mid a haddii aada aragto waxaad leedahay macrifo waaye isimkan waa macrifo ayaad leedahay macrifo macnaheedana waa wax la yaqaano macrifo maxaa waaye waa wax la yaqaano waay nakirana waxaan la aqoonin waay macrifona wax la yaqaano waay nakirana waxaan la aqoonin waa asalna waxa ah nakirada faracna macrifo waa waxyaabaha in aan la aqoonin ma asal oo ah marka hore ama in la yaqaano in aan la aqoonin waa gadaala laga baranaa waayahay hadee asalkii muxuu soo horumari waayay oo farcii usoo horumariyey shariif darteeda ayaa la dhahaa ta faahfaahinteedana mar kale ka hadlaynaa insha allah wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi caleyh marka shan u dhahay hadda culamada qaarna waxay ka dhigayaan lix qaarna waxay ka dhigayaan toddobo tirada yar iska qaado hadda bilow aan ahaye kuwa kalena mar kale aan arki doona insha allah wuxuu leeyahay musanifku raxmatullahi caleyhi walmacrifatu khamsatu ashyaaa buu dhahay walmacrifatu macrifidii hee shantiina ataga mancuudkiisii ku raacayay saddex aqsaamul icraaba iyo macrifiin nakir ahayn soo maha saddexdii aqsaamul icraab waa horey usoo barnay waa naqaanaa laakiin waxaa in lisbar u baahan macrifada iyo nakirada saasaa meeshaan uga hadlay musanif walmacrifatu macrifidii khamsatu ashyaaa sheeyaalo oo shan ah waa nactiga mancuudkiisii in macrifada ku raaco la dhahaaye macrifadaas haddii aan ku baro shan waaye o kow alismu ism waaye alismu ism waaye alismu wixii ka dambeey maxaan kadhi maxaan ka dhigaynaa ya nactu waaye isimkii laga warbixina soo maa isaga laga warba iska ilaaliya meel fog ma jirto kitaabkay kudu jirtaa alismu ism waay isimka la sifayna soo maa marka isimka la tilmaan isimkee waa kii mudmarka ahaa isimkaasoo almudmarka ahaa isaga marka lasla tilmaama alismu ism way isimkaasoo almudmaru la yareeyey la yaray maxaa laga wadaa xuruuftiisa yarla laga wadaa isimka haddii daahir yahay iyo haddii mudmar yahay xuruuftooda way kala badan tahay soo maa ismaaciil mega a mega xarf way mag way toddoba soo ma is hamsada siinka he miimka alifka caynka ya-da laamka meg way toddoba xaraf way soo maa ism daahira waay haye soo gaabi hee damiir ka dhig anta me way saddex lay way darabta me way ya hal lay way darabta hal lay way haddii aad la hadlayso ismaaciila garaacid hays maxaa dhahaysaa adiga garaacid ismaaciil darabta ismaaciil xuruuftii intii gaaraysay waxaa ka dhigtay hal haraf anta darabta darabta an ayaad an haddaa laga dhigi karaa labo darabta ta la yareey marka xuruuftiisa la yareey laga wadaa waay idmaarna waa la dhihi karaa waa mid la qariyayna waa la dhihi karaa waaya hadda si kasta ahaatee hal ku gaabso faahfaahintiis martayma insha allahu taala ma galaynay hadda alismu ism way midkood ismkaasoo almudmaru damiirka ahaa ama la yareeyay xuruuftiisii la yareeyay maxaa laga wadaa xuruuftiisa la yareey laga wadaa tusaale naxwu ana wa anta naxwu ana aniga iyo wa anta adiga oo kala waayo haddii aad aragto hee damiirka oo ana ah maxaad leedahay macrifo waayo wax aan la aqoonin maaha hee he adiga waa istaqaanaa soo maa waa istaqaanaaday aniga he waa is garanaysabe wax aan la aqoonin maaha waa macrifo anigaad leedahay aniga adig waa istaqaana soo ma mas garanaysa waa istaqaanaa wa anta adig qof anta qofkaad leedahay maxaa waay qof aad taqaaniy soo ma anta adig waaba is taagan tahay oo hor isla joogtaan waa arkaysa wa anta ana iyo wa anta oo kale wa anti wa antuma wa antum wa antunna ilaa akri labayi tobankii way soo galayaan waxay yihiin hee macrifo waayo waa wax la yaqaano waxaan la aqoonin ma aha weligaada damiir meel alaa meeshii ku aragto maxaad leedahay macrifo waayo waxaan la aqoonin maa wax la yaqaano waay ko midka koowaad waa kaas alismu lmudmar waay labo walismu ismki waa ismkaas oo alcalamu calamka ahaa calam waxaa waaye waa shay qof gaar ahaan need magac u ah waay magaca laga wado calam qof gaar ahaaneed wax lagu magacaabaayo wa waa noo imaan doona waa qaybsamayaahe mar kale allana gaarsiiyo alcalamu isimkaas alcalamu oo calamka ah waay magac magacaasi marka ama ha ahaado wax nool magac ha u ahaado ama wax dhintay aan noolayn magac ha u ahaadee magac leel rabaa bis tusaale naxwu zaydin zayd iyo wamakata oo kale waay zayd maxaa waay magac waay soo maa wax allaalo wixii maga ah haddii aad aragto waxaad leedahay calam waaye moxamed cali ismaaciil daawuud xusein ibraahim wixii la midka oo dhan magac oo dhan waa calam ee waa macrifo magaca dhan waay ama xaywaanaad magac ha u ahaadaan ama dad magac ha u ahaadaan calam maa macrifo iyo wamakata mako maka maxaa wa makata mukarama meeshii xaramkii alle oo kacbada ku taalay magaaladii kacbada ku taalay ee maka la dhahaa dhul miya mase dad waayo maogtaan dhul miya ma ogtaadi ma aragtay mar hee waa u malaynaysaa khabar mutawaatira ka imaaday soo maa wax la inkiri kara maa waa dhul way dhul magaciis soo maa dhul meel allaale meeshii ka imaada meel allaale meeshii oo magac loo bixiyo maxaa lahaa maxaa waaye calam waay soo maha hamar maxaa waaye ceelisna afgoyne halam waay wax allaale wixii meel lagu magacaabay dhul ha ahaadee mase dad ha ahaadaane mase wax kale ha ahaadaane xoola ha ahaadaane hee cufayr maxaa waay cufayr calam waay maxaa la dhihi jiray cufayr nebi maxamed dameerkiisa arnaan jiray waay dameerkiisa maha waay calam waay magacaas geela qaar ka mid a wuxuu leeyahay magac arigana lo-dana magacay leeyihiin dadka baadiyada magac ay kala bixiyaan soo maa saas waa u yeerayaan waa imaanaya haddii loo yeero weeraya waa yeeraya isagan magaciisa ku yeeraa soo ma ya waaya idan marka wax kasta ha ahaadaane magac wax magac haddii mar baad aragto maxaa waay waa macrifo waay calam waa la dhahaa magac waay waa macrifo saddex waalismu ism waay isimkaas oo almubhamu la qareeyey aan la muujinin laba ayaa soo galaysa mid lay ka soo qad hadda ismu ishaaro waay asagaa kii ku tusaaleeyey waxaa nooga tusaaleeyay ismu ishaaro ism mawsuul iyo ismu ishaara isla soo galayaan iskaga tag mawsuulka mar dambe allahna gaarsiiyo kii asaga noogu tusaale keliyaan qaadanayna maxaa waaye ismu ishaaro waaye walismu ismu midka saddex ismkaasoo almubhamu la ibhaamiyey maxaa laga wadaa ibhaamis ogaho la qariyey waaye ogo hee la qariyey tusaalihiisi naxwu haadaa kan ya haadaa kan waaye mudakar oo mufrad ah hal qof keligiisa la dhahaya haadaa a tanna ma dhahaysa ya iska ilaali dad qaar waxay ku leeyihin haadaa tan haadaa ayada lig saas maaha haadaa kan kan kan ke mida la ishaara lakin magaciis laguma sheegin soo ma kan markee kan ad kan kaas kaas kan meeshan taagan kaas waa lagu shee waa lagu tusay laakiin magaciisa e lama sheeg waa liibaamay soo maa naxwu haadaa kan iyo wahaadihi tan waay tan hal dumar ayaa lagu shaara aydan iyo wahaadihi tan iyo wahaaulaa'i kuwaan waay wax badan waay iyo wahaaulaa'i kuwaan oo kale waay hadda saddex keliya ka tusaale badan tahay ismishaaraha siduu ku sheegay bis saddex ku sheegay idan haddii aada aragto ismu ishaara hee waxaad leedahay macrifo way ha ka sheekeynin meel allaale meeshii ismu ishaaro aad ku aragto e waxaad leedahay macrifo waaye nakiro ma aha isimka afaraad isimka saddexaad i saddexaad miya afaraad waay isimka afaraad waxaa waaye walismu walismu isimki waay i walismu ism way aladii isimkaasoo fiihi filismi isimka dhexdiisiibu ku sugnaadeen alalifu alif iyo wallaamu laam al almuxallaa bial a la dhahaa kii al lagu qurxiyay isimkii al ku jirto haddii aad aragto waxaad leedahay macrifo waayo marba haddii al ay ku jirto hee waxaad leedahay macrifo waaye saas iska dhaadi maraa qaar waaa waxaa laga yaabaa inaan gaarno isagoo al gashay haddana maxaa waay wax la leeyahay waa dhici karta iska dhaafat hadda saas iska dhaadi ism laal ismkii al ku jirto haddii aad aragto waxaad leedahay macrifo waaye waa kii la yaqaanay waay waa laisku sheegaa kii waay kii tusaale naxwu rajuli ninkii iyo walgulaami cunugii nin ma dhahaysod alrajul al haddii aad geliso nin ma dhahaysid maxaad oranaysaa ninkii waay ninay sheegaysa aad isla taqaanana mas aad taqaano soo ma ninkii war kiina a kii ninkii iyo ghulaamkii cunugii cunugii lasla yaqaanay waay cunuggii aad dhahaysaa nin iyo cunug haddii iska dhahdo maxaa noqonaa nakiro waay wax la yaqaano maaha cunug way cunug waa badan yahay haddii asha laga bixiyo wax kale waay nakiro noqonaa naxwu rajuli ninkii iyo walgulaami cunugii waaye oo kale waaye afar soo ma waaye wamaa i wamaa kii waay ismkii shanaad kii shanaad waay macrifada macrifada kii shanaad i wamaa kii way udiifa loo idaafeeyey loo idaafeeyey maxaa laga wadaa loo tiiriyey loo tiiriyey maxaa laga wadaa asaga markii marka hor asaga la sheego gadaashiisii intaan lasoo maray mid ka mid ah lagu daray waay waan tusaalaha ku fahmi doona insha allah isaga tusaale ma sheen ma keenin laakin waa u sheegayna haddii aan u fahno iwamaa isimkii way udiifa loo idaafay oo loo tiiriyey ilaa waaxidin hal xaggiisii isimkii oo hal loo idaafeeyey waay halkee halkaas waaxidkaasoo min haadihi tan xaggeeda ka ahaaday taasoo alarbacati afarta afarti isaga ka horeeyey isimkii loo idaafeeyo asigana muxuu noqonaa macrifo yaa macrifo ku noqday kuwa kale asigi markii horan macrifo ma ahayn nakiru ahaa laakiin haddii afartii la haddantu lagu soo sheegay mid ka mida loo idaafeeyo hee wuxuu noqonayaa macrifo wuxuu macrifada ka helayaa nimankaas kale isaga loo ida loo idaafeeyey isha macrifonimada ka kasbanaya qoladaasi qofkii la deraso qoladaasa la derasay qofkii qoladaas la derasana wuxuu helayaa waa la aqoonsanaa waxay ulala jiraa ma arag ma aragkiina qof aan la aqoonin qof la yaqaano la socdo hebel haddii la socdo kolle isagana waa la yaqaano maleha waa la dhihi karaa soo ma qofkii hebel la socdo oo la yaqaano hee isagana kolle waa la yaqaano waa waa waa waa la waa la waa la garan doonaa le waa la dhaha taas oo kale waa afartaasi kii mid ka mid ah loo idaafeeyo isagana muxuu noqonaa wuxuu noqonayaa macrifo waay hal ayaan keenaynaa nakira shay hal hal kelima oo nakira ah kitaabun maxaa waay nakira waayo ay kitaab waay kitaabkee kitaabun keligeed ee iska taagan kitaabun kitaabkee waayo waaye macrifo kii hore aan u idaafayno hmm kitaabii ana adi wax loo idaafaysan laha iyo alloo bedela adig isku idaafe kitaabi ma la fahmay yaa iskale kitabkii marka waa la aqoonsay keygii waaye midka damirka labaad muxuu ahaa anta soo maa see lahaa marka kitaabuka ku idaafe kitaabuka niyow kan kitaabkaadi waay waa la yaqaana soo maa kitaabuka macrifiin nakir waay kaadi waay waa la yaqaanaabe markii hore kitaabun keligiisa meeshiis ka fadhiya oo yaa yaqaanay lama ma garanaynin kitaabuka waa la gartay kii labaad u idaafay bal calam soo maayo maxaa lahaa kitaabu zaydin zayd kitaabkiisa waa la yaqaanan tahay war kan kitaabkii zayd waaye kitaabkii cali waaye kitaabkii maxamed waaye kitaabkii xuseen waaye kitaabkii yacquub waaye kitaabkii maxamed waa la yaqaan kan saddexaad u idaafay bal kitaabu haada kan kitaabkiisa waaye kitaabu haada kan kitaabkiisa waaye kitaabu haadihi tan kitaabkeedii waaye tan as kale saasaa dhahaa muxuu noqday marka macrifu noqday haya kii al ku jirtay oo ilaafay bal kitaabu rajuli ninkii kitaabkiisii waaye ninkii l ninkii la yaqaanay hebelkii ahaa kitaabu rajul muxuu noqday marka macrifo idan mid allaala midkii afartii lasoo dhaafay mid kamida loo idaafeeyo asagana muxuu noqonayaa macrifo muhiimaddan taas waaye والنكرة نكرة ايه كل اسم شائع في جنسه قيب دي سدحات مصنفك الله محيها هيدي نكرة مع الله لها واتنا ايضا نكرة مع الله مرك الله واكاسي ساسا دهيسا وحضرنيسا اسم كستو كفافسان جنسي جيسي قف ان لقار نغنينين اسم كستو كفافسان ايه jinsigiisii qof gaar ahaaneed aan la gaar noqonaynin qofna aan la gaar ahayn isim kastoo ku faafay jinsigiisii qofna aan la gaar ahayn kaas ama taas waa dheer tahay ee wuxuu ku dhahay ajaruumi ay hadda maraysaahe waa kugu badan tahay ee midka gaabana kutusa haye isim kastoo al gali karto hee ayaana tira la dhahaa inta aysan galin waa dagow ism kasto markaa saan u fiiriso al geli karto waxaad leedahay nakiro waay waa gaaban tahay sooma war gaaban soo maa isim kasto al geli karto he nakiro waay isim kasto al geli karto marka hore kuma jirto ogow laakin ya kuma jirto marka hore ee ku fiiri ma geli kartaa haa waxaad leedahay nakiro waay hadday gashan maxay noqonaysaa macrifo way bax way baxday xagga tagtay markii al ay gasho hagee adee macrifo booskeeda xaradii wuxuu galayaa macrifadii laakiin haddii al ay ka tagtana muxuu galayaa xaradii nakirada waay haddii lasoo gaabiyo taas marka si rabta ku jawaabi kartaa wuxuu leeyahay marka fiiri musanifka raxmatullah caley wannakiratu nakiradee kullu ismin isim kasta waay isimkee muxuu ubaahan yahay isimkan muxuu ubaahan yahay nacti soo maa he in war la tilmaamo tilmaana ubaahan yahay isimkaasoo shaa'icin ku faafsan ku faafsan oo ku kala tagsan faafsan waa la yara soo maa ku kala tagsan ku dhahyacsan waay hagee ku ya dhahyacsan yahay fii jinsihi jinsigiisii dhexdiisii ku ku faafsan waay shaa'icin ku faafsan fii jinsihi jinsigiisii dhexdiisii ku saabsan ee ku faafsan ism oo jinsigiisii ku faafsan waay sifo labaadaa u baahan yahay isimkaasoo laa yakhtasu aan la gaar noqonaynin bihi isimka waaxidun hal qof waa ism hal qof hee aan la gaar ahayn oo keligayga ayaa isimkaasi la dhaha aan dhihi qof dhihi karo aan lahayn tusaale rajul oo kale rajul rajulun rajulun waa ism soo ma maxaa ku garanaynaa tanwiina ku jirta soo ma rajulun waa ism waay maxaa ku garanaynaa tanwiin tanwiintu maxay ahayday calaamaat lismi soo ma calaama lilismi ismi calaamo tahay haye hadda marka rajulun lafdigan oo isimkan ah waxaan leenahay nakir waay maxaa dhacay waa ism ku faafsan jinsigiisii dhexdiis waay jinsigiis kee waay rijaal oo dhan waay nin kasto maxaa laa ee rajul waay ma dhici karta qof aniga keligay ee rajul ah car aniga keligay rajul idhaha qof kale la dhihi karaa ma jiro keligayga rajul laidhaha ma ma dhici kartaa ma jirto he lafdu rajul he wuxuu ku saabsan wuxuu ku faafsan yahay rijaash oo dhan ninkan rajul way ninkaas rajul way ninkaas rajul way ninkaas rajul way kulligood waa rijaal qofkaas rajul oo dhaha soo ma lafdigan marka xagee ku faafsan yahay jinsi rijaal oo dhan imra'a tusaale imra'atun nakir way soo ma haye imra'a ma ma dhici karta gabar keligeeda aniga imra'a la idhaha naa kale imra la dhihi karo ma jirto suurtagal ma tahay maya maxaa dhahay hee lafdigan isimkan oo imra'a wuxuu ka dhaxeeyaa dumar oo dhan qaangaaray dumar oo dhan hee qaangaaray tan waa imra'a taas waa imra'a taas waa imra'a taas waa imra'a ama hee nooc kasta ha lahaatee ma ma dhici karto gabar keligeeda aniga ayaa imraa lay dhahaya naag aniga lay waaye ma jirto ma dhici karto idan imraa wuxuu ku faafsan yahay isimkan ah jinsu nisaa oo dhan dumar oo dhan waay mana fahmaysaas qof gaar ahaaneed anigaas ka leh ma dhihi karo wax dadka dhan rag dhan ka dhexeeya waay ama dumar dhan ka dhexeeyo waaye taas waa markii laga wadaa wannakiratu nakira kullu ismin ism kastoo ismkaasoo shaa'icin ku faafsanoo fii jinsi jinsigiisi dhexdiisi ku faafsan isimkaasoo laa yakhtasu aan la gaar ahayn bihi bilismi isimka waaxidun hal qof duuna aakhara mid kaleso kaliisii hal qof keligiisii waa iska leeyahay qof kale ma laha aan la dhihi karin wa oo dadka dhan leeyihiin kaas maa lahaa nakiro wa wa taqriibuhu soo dhawayntiisii isimkaas soo dhawayntiisii arbilaba tahaye haddii aan kuu soo dhaweeyo tacriifkiisii nakira isimka nakirada ah ee sida soo socoto ay ku leeyahay musanif wa taqriibuhu isimkaas soo dhawayntiisii kullu maa shay walba way salaxa iyo maxaa kale bannaan ya salaxa iyo saluxa hagee kusoo maray asagoo mudaarica hagee kusoo maray walxarfu maa laa yasluxu iyo maa laa yaslaxu labadaba saluxa iyo salaaxa labadaba banaan tahay salu salaaxa ayaa faseexaysanaya dhahayaan culamada qaar labada laakiin waa banaan tahay ugu kullu maa shay walba waaye oo salaxa u suubaday dukhuulu lalifi alif iyo wallaami laam galitaankood calayhi maaga korkiisii waay wax walbo al inay gasho u suubanayo maxaad leedahay nakiro waayo al ku de ma u suubanaysaa haa nakiro waa leedahay tusaale naxwu rajuli iyo walfarasi oo kale waayo ad musanifka saan hadda noo sheegay ku tusaale macrifiya mase nakiro waayo waa lagu qabsaday waxaa ficinayday asha inuu ka ka ka daayo oo naxwi rajulin ama naxwu rajulin wa farasin inuu dhaho ficinayday ay dhaheen maya ay dheheen culamada qaarna musanifku waa sax way laakiin wuxuu ula jeedaa hadda ma aha hadda markii alka laga gooyo waay wuxuu ku tusayaa in al aqbali karta al ka jar hadda ayadoo al aan galin ay ula jeedaa musanifkay dhaheen ayadoo hee al aan galin in kuwaan al u suuban karto oo ayoo markii u suubatay ayuu kuu sheegay laakiin wuxuu ula jeedaa isaga al galitaankeedii ka horo muxuu ahaan lahaa al ka jar rajul rajul soo maa naxu rajuliin nakir waay algili arrajul waa suubana faraseen faras waa badan yahay soo maa muxuu ka dhahayaa wax allaal wixii faras ah oo dhan jinsi ka dhahaya soo maa hal faras magaciis ma faras la dhaha faras haddii u dhaho aniga keligee faras la dhaha maanta ma laga yeelaa ma jirto wal adig keligeed maahane waxay yahay noocaadii oo dhan maxaa lahaa faras waaye farasaan leenahay faraskaas marka jinsi dhana ka dhexeeya waa nakiro al waa gali kartaa oo alfaras way naxawu rajuli ninkii iyo walfarasi faraskii oo kale way baawalcadfi allah subxana wa taala alam